بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله والمضمر إثنى عشر مضمر كوحير واللبية طبا نحو قولك ضربت, ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا لبية طبا كاس ayaa wuxuu yidhaahda waa mudmarkii walmudmaru mudmarka itnaa cashara waa labiyo toban naxwu qowlika wey qowlkaagoo kale way aada leedahay darabtu waan garaacay wa darabnaa wayna garaaceen wa darabnaa waan garaacnay annagaa garaacnay wadarab wa darabta waad garaacday wa darabti waxaa lala khitaabaya waa maxay waa mu'anatha qof dumara lala khitaabaya waxaa leeyahy waa darabti adigiina waa garaacday wa darabtumaa labadiinnu waad garaacdeen wa darabtum jamaacadiinnu waad garaacdeen wa darabtunna dumarkiinna waad garaacdeen wa daraba wuu garaacay wa darabat way garaacday wa darabaa labadoodii ayaa garaaceen wadarabuu way garaaceen wadarabna wadarabna way garaaceen dumarkii maqnaa intaan dambe waa dad maqan wey daraba iyo darabat iyo darabaa darabuu darabna waxaa laga hadlayaa dad maqan wey inta horena waxaa laga hadlayaa waa dad jooga oo xaadiriina oo lala khitaabaya macnaha khitaab iyo iyo waxay yidhaahdaan alghayba haybadu waa maqnaanshaha khitaabkuna waa takallu la hadalka qofka lala khitaabayo lala hadlayo sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu yidhi mudmarku waa labaiyo toban labaiyo toban wayo mudmarkii buu yidhi waana naxwu qowlika qowlkaagoo kale wayo aada leedahay darabta markaad tira darabtu darabtu markaad tidhaahdid waa lilmutakalim waa qofkaas si iska hadlaya darabnaa asna waa mutakalim laakiin waa jamaaca waa koox waa almutakalim almucadim nafsahu waa midka hadlaya oo naftiisa weyneynaya ama kayrkii ay la jiraan aw aladii macahu hayruh ama kayrkii ay la jiraan labadaba waa loo isticmaalaa nuuntaas darabnaa annagii ayaan garaacnay markaad tidhahda darabnaa naadaasi waa faacil laakiin waxay tusinaysaa jamaacay tusinaysaa jamaacada muxuu ula jeedaa qofkan darabnaa annagaa garaacnay ayuu leeyay aniga miyuu leey mase annaga annaga ayuu leeyay annaga waa jamac soo ma waayahay jamacaasi maxaa keenaya waxaa suuragal inuu naftiisa weyneynayo asaa jamaaco iska dhigaya asoo keligiisa markaasuu leeyahay waa garaacnay waa jamaaca waxaa kaloo suuragala in dad la jiraan oo asxaabtiisa u hadlaayo markay dad badan isla socdaan oo hal qof u hadlayo halkaas qof sidii jamcu u hadlayaa soo ma oo wuxuu leeyahay markii ayagoo jamaaca wax dilaan kan hadlaaya muxuu leeyahay darabna annagaa garaacnay buu leeyahay aniga dhihi maayo marka ayaa la jira jamaaca la jirta kayrkiisaa la socda jamaacada labo ayay ka bilaabataa saddex afar shan ilaa aakhirihi yacni waa un dad kooxa wa weli maxaan ku jirnaa takallum damiir tusinaya takallum darabtuna waa lilmutakalim darabnaana waa lilmutakalim lilmutakalimkaas laakiin darabna isticmaalaya waxaa la leeyahay waa almucadim nafsahu mutakalim naftiisa weyneynaya aw alladii macahu hayruhu ama waa mid maciisa uu yahay hayrkii uu la socdo ama naftiisa weyneynaya ama dadaa la socda labadaa loo isticmaala wa darabta adiga waad garaacday darabta takalum miya maya waa khitaaba la hadal qofkaas kaasoo horjeeda la hadlaysa qofkaasi wuxuu noqonayaa mukhaatab mid lala hadlaya adigaa marka la hadlaayo oo khitaabka iyo hadalka qofka u jeedinaya wa darabti ta'daas yaa lagula khitaabayaa ayadana waa khitaab waa lilmu'anasa tii hore waa lilmudakar waa mukhaatab mudakara waa qof ragahoo lala hadlayo darabti waa qof dumarahoo lala hadlayo ta'daasi labadaba maxay yihiin waa mukhaatab wadarabtumaa waa khitaabkaan weli ku jirnaa wadarabtumaa labadiinaan ayaa garaacay waa khitaab wadarabtum jamaacadiinaan gara jamaacadiinna ayaa garaacay kooxdiinaan ayaa dishay wadarabtunna dumarkiinaan ayaa wax garaacay dumar jamaaca w nuuntu waxay tusaysaa oy calaamad u tahay jamaacatu nisaa yacni koox dumar inay yihiin intaasna waa maxay waa lilkhiaab meeqa waaye darabta darabti darabtumaa darabtum intaasi waxa waaye wadarabtunna markii wadarabtunnana lagu daro waa shan waaye shantaasi waxay u sugnaateen waxay u sugnaadeen lilkhiaab waa qof lala khiaabay dad lala khitaabayo lala hadlayo daraba iyo wixii ka dambeeyana waa lilgaa'ib waa qof maqan oo laga dad maqan oo laga warramaayo idan saddex qaybood ayay damaa'irtan u qaybsamaan damaa'ir loogu talagala litakallum iyo damaa'ir u sugnaaday lilkhiaab iyo damaa'ir u sugnaaday lilgayba haybadu waa maqnaanshaha saddexdaas qaybooday u qaybsamaan damaa'irta halkan ku jirta dhammaantoodna faacil waay dhammaantoodna waa faacilo waay khitaab waa sheegno waxaan takallum waa sheegno maxaan dhahnay waa qofka asiga iska hadlaaya meeqaa shiiqa tusaale u keenay meeqa tusaale u sheegay labuu u sheegay alkhiaab meeqo u sheegay shan ayuu u sheegay lilgaa'ib meeqo u sheegay qofka maqan shan ayuu u sheegay idan laba takaluma iyo shan khitaaba iyo shan oo u sugnaaday qofka qaa'ibka ah ee maqan waa labaiyo tobankaas waa labaiyo tobankaa damiir waayo damaa'irta buu yidhaah dhan kale markii laga fiiriyo damaa'irtan waxay iskugu jiraan kuwa baarisahoo muuqda iyo kuwa qarsoon marka dhan kale laga fiiriyo waxay iskugu jiraan kuwa baarisa baaris waa mid bannaan yahay iyo mid mustatira oo qarsoon qaybin kala wayo soo maa damiir ba damaa'ir baaris oo muuqda iyo kuwa qarsoon tusaalooyinka hadda waa ka muuqataa shanta u dambaysa shanta u dambaysa daraba iyo darabat faaciladoodii ma joogaan ya ma muuqdaan waa damaa'ir mustatira w laakiin daraba faacilkii ma joogaa faacilka alifta waa darabuu faacilka waawga waa darabna faacilka nuunka waa nuunka la yidhaha nuunu niswa ayaa faacilkii ah damaa'irta marka qaarna waa mustatir qaarna waa baaris waa wax muuqdoo bannaanka yaalla tusaalooyinkeenno dhan marka laga reebo daraba iyo darabat damaa'ir muuqda waayo calaa kulli xaal damaa'irtu waxay u qaybsamaan marka damaa'ir markii guud ahaan damaa'irta laga hadlayo saddex qaybood ayaa loo qaybinayaa markii laga hadlayo qaabka loogu khitaabayo ama loogu hadlayo lilmutakalim damaa'ir u sugnaatay iyo lilmukhaatab iyo lilgaa'ib saddexdaas qaybood ay u qaybsamayaan markii la icraabayo waxaa leedaha darabtu darabtu daraba waa ficil maad hadda laakiin maanta ba'da maxaa saaran fii hada mithaal yaa sukuuna saaran markaan soo maraynay maadiga uu shiikhuu lahaa waa maftuuxu laakhir abadan aakhirkiisu waa fadxisan yahay ficilka maadi markuu lahaa maalinkaa waxaan sheegnay inay culammada qaar yidhaahdaan markay taa-da faacilka la xiriirsato ama waawga wowljamacaha ee faacilka uu la xiriirsamaa laga soo reeba ay dhaheen qaarkood ficilka maadi mabniyun cala alfatxi markii la leeyahay asalku waa saas markii laga reebo laba xaaladood inuu waawljamaaca la xiriirsamo ama damirmdamiru rafci mutaxarig uu la xiriirsamo damiru rafci mutaxarig damiir le damiiru rafci macnaa damiirka godaalka ee mutaxariga ahee shaqlan mutaxarig maxaa ku baxaya midka reebanaa ku baxaya taxaruga waxa la waa midka xarakada leh sukuunan ku baxaya waxay yidhahdeen labadaas xaaladood mar walba waxa saaran ayaa lagu binaynaya waxa saaran hadduu sukuun yahana maxaa leeyahay mabniyu cala sukuun hadduu damo tahana waxaa leeyahay mabniyu cala dami idan darabtu hadda ba'da maxaa saaran yaa sukuuna saaran way reeban tahay waxaa leeyahay ba leeyahay mabni- ficil maadi mabniyun cala sukuun ciladu waa maxay waa liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik ciladu waxa waye inuu la xiriiro damiirkii rafcada ee xarakaysnaa ayaa la xiriira damiirkii rafcada awe taada wa taada ma xarakaysantaha mase waa reebantaha yaa waa xarakaysantaha marka damiirka rafcada rafca waxaa laga saaraa damiir jooga nasbo ama damiir jooga khafdo ma ahan damiirka rafcada jooga ee haddana mutaxariga ah hadduu ficilka maadi la xiriirsamo mabniyun cala sukuun uu noqonaa ama waawljamaaca lala xiriiriyo mabniyun cala damyu markaa noqonaa oo waxaa noogu imaan doona tusaalooyinka darabuu bacda waa godantaa soomaa markaa laakiin calaa madhabi almualif raximahullah maxaa lagu soconayaa yaa asiga wuxuu leeyahy mar walba waa ficil maadi waa mabniyun cala alfatxi mar walba waa m- ficil maadi waa mabniyu cala alfatxi aawa fatxaduu ku binaysan yahay marka wuxuu leeyahy muqadara waa meesha sukuunaa timi sukuunkaasaa meesha yimid fatxadu waa ku qadarantaha calaa kulli xaal daraba asalkeedu waa in la yidhaha mabniyu cala alfatxi taasaa asal u ah labadaas xaaladood culimmadu ka soo reebeen darabtu sida loo badan yahay haddaan icraabno waxaa leeyahay waa ficil maadi mabniyun cala sukuun ale sida loo badan yahay haddii la raaco waa mabniyun cala sukuun ciladu waa maxay waa liitisaalihi laamtu waa laamu tacali liitisaalihi la xiriirkiisa dartii uu la xiriiro bidamiiri rafci damiirkii rafcada damiirkii rafcado almutaxariki almutaxarik maxaa laga wadaa shaqlanaa damiirkii rafcada ee shaqalka saarnaa oo aan reebanayn xiriirka uu la xiriiro darteed ayaa sukuun loogu bixiyey ta'da darabtu aawa faacilkii daraba hadda ta'da waa markii ta'da la icraabaayo tu dhihi mayse tu looma icraabo ta'da keligeed waa hal xaraf hal xarafna markii la icraabayo ataa-u ayaad leedahay alaad gelinay markaa halka xaraf icraabayso waxaa leedahay ataa-u damiirun muttasilun mabniyun cala dami waa faacil waa ta'daasi waa taa lfaacil ta'dii faacilka waa marka darabtu ta'daasi waxaa leedahay waa faacilki calaa kulli xaal shaahidkeen waxa waa inay ta'du faacil tahay inta saddaa fahmno guulaan joognaa inay ta'du faacil tahay damiirna ay tahay darabtu maxay ka hadashay adaa iska hadle waan garaacay ayaa tiri darabnaa maxay la macno tahay naadaani y- maxay la mid tahay ta'day la mid tahay waa faacil ayaduna waa faacilu daraba naa waxaa leedaha waa damiir waa mutasil oo ficilku la xiriira mutasil waxaa laga wadaa ficilku ku dhegan yahay uu la xiriira mabniyun cala sukuun oo aliftaasu ku reeban yahay fii maxalli rafcin waa faacil faacil waay ta'daas waa faacil ee waxaan ka wadaa naadaasi faacil waay wa darabta ta'daasina waa maxay iyaduna waa faacil wa darabti kadalika faacil waay wa darabtumaa tumaa maadan ee miimka iyo aliftu waa calaamatu tahniya waxay tusinayaan muhana inay tahay laakiin waxa faacilka ayaa waayay sida dhabta ah ta'da waay faacilka waa ta'da miimka iyo aliftu calaamaday waxay u yihiin in laba lala hadlaayo in laba lala hadlaayo ayay calaamad u yihiin wa ilaa ta'daa faacila wa darabtunna darabtunna ta'daasaa faacila nuunkaana waa maxay wuxuu calaamad u yahay inay lala khitaabayo lala hadlayo jamaacatu nisa dumar kooxa in lala hadlayo nuntaani calaamada waxay u tahay dumar kooxa in lala hadlayo ta'da waayo faacilka wa daraba wuu garaacay aawa kii garaacay ma joogo oo maala hadda markaa leedahay zaydun daraba zaydun faacil ma noo noqon kartaa yaa markaan tacriifkii faacilka aan soo marnay dib ugu noqonno zaydun faacil nooma noqon karto idan daraba faacilkeedii aawe Aa, waa damiir muta- mustatir ah waa qarsoon yahay markii lasoo qadaro damiirkaas muxuu noqonayaa huwa ayuu noqonayaa daraba huwa huwadan meesha ma taal hadda waa meeshaan lahayn damiirku wuxuu u qaybsamaa baaris mid muuqda iyo mid qarsoon oo mustatir kii mustatirka ahayo waay ka waa qarsoon yahay ma muuqdo daraba wuu garaacay yaa garaacay waxa garaacayaa waay macnaa huwa waay asaa garaacay wa darabat way garaacday waxaa leedahay hindun darabat hindi darabat way garaacday hindun faacil ma noo noqon kartaa darabat faacilkeeda maxaan leenahay waa damiir mustatir mustatir macnaheedu waa maxay waa mid isqariyey oo qarsoon waay muxuu noqonayaa marka damiirkaasi lasoo qadaro oo lasoo muujiyo darabat hiya hiya hindun ayadu darabad way garaacday hiya ayadu way garaacday waa damiir laakiin qarsoon mustatira faacilku waa darabaa labadoodii ayaa garaaceen waa darabaa maxaa ku taagan darabaa ya alifaa ku taagan aliftaasi maxay daliil u tahay inay faacil faacilkii waay darabaa daraba waa ficil maadi waa mabniyu cala alfatxi laa maxalahu min alcraab alأlif waa maxay waa damiir oo mutasil bilficli ah waana faacilkii waa faacilkii daraba darabaa labadoodii ayaa garaaceen ma u baahna in la yara waa mustatir waa joogaa faacilku waa alifta wa darabuu way garaaceen jamaacadii ragga ahay raggii kooxda ahaa way garaaceen darabuu waawgaasi waa maxa waawuljamaaco wa waawuljamaaco maxaa loogu bixiyey muxuu tusinayaa jamaaco tusinaya kooxuu tusinaya waxaa la leeyaha darabuu waawgaasi waaawuljamaaca waa faacilkii faacilu daraba waay laakiin ficilka maadi maxaan leenaha markaa mabniyun sida mashhuurka maxaa la dhahaa cala damya leeyahay sida macnaa badan sida badan waa in la yara mabniyu cala dami qowlka mualifka markii la khilaafo waa mabniyun cala dami maxaa lagu cilaynayaa liitisaalihi biwaawi ljamaaca ha liitisaalihi biwaawi ljamaaca waxaa xiriirka ula xiriirsama waawi jamaacaha awgeed ayuu ficilkan wuxuu ku noqday mabniyun cala dami wadarabna nuuntan waxaa loo yaqaan nuunu niswa ayadaa faacilkii nuuntan nuunu niswihii ah nuunu niswaha ah waa faacilkii darabna ba'da waa reebantaha soomaha ficilka mabniya cala sukuun waay sababtu waa maxay maxaa la xiriirsamay damiir rafci almutaxarig nuuntan damiiru rafci waaye waana mutaxarigo waa kor dhigan tahay nuunu niswaa la yidhahda ayadaa faacilkii waalwaalidaatu yurdicna wlaadahunna yurdicna nuunta ku jirto oo kale waay yurdicna nuuntaasi nuun faacila waay waxaan loo yaqaan nuunu niswa intaasoo tusaalooyinu marka sheikhu sheegay markuu leeyahay marka walmudmaru itnaa cashara mudmarku waa labaiyo toban markuu leeyahay wuxuu ka wadaa damiirka faacilka noqda ee marfuuca noqdaa labaiyo tobankaas waxay iskugu jiraan damaa'irtan kuba hal hal qof oo ragga lagula khitaabayo damiir lagula khitaabayo hal rag ah iyo damiir lagula khitaabayo hal qof oo dumar ah damiir lagula khitaabayo jamaaco raga iyo damiir lagula khitaabayo jamaaco dumar ah damiir lagula khitaabayo laba rag ah iyo laba dumara lagula khitaabayo ilan gabadhumuna waxaa leeay darabtuma iyo laba damiir oo u sugnaado mutakalim bimacnaa qof iska hadlaya marka damaa'irtan macaanideedu waa kala duwan yihiin mar walbana waxay ku xihan tahay xarakaadka koraaya iyo waxyaabaha la xiriirsamaya markaa darabuu tiraahdo iyo markaa darabtum tiraahdo isku macno miya darabtum maxay ka hadlaysaa jamacay ka hadlaysaa laakiin jamcaas waa max darabuuba jamcay ka hadlaysaa darabtum iyo darabuu maxay ku kala duwan yihiin ya waxay ku kala duwan yihiin maadi mudaaric may kala yihiin a waxay kala yihiin jamaaco xaadiriina oo lala khitaabayo iyo jamaaco maqan oo laga hadlayo oo laga waramayo waa haa'ibiin kuwaa maqan darabuu way garaaceen ma maqan yihiin mase waa joogaan kuwaan wax garaacay aan ka sheekeynayno waa naga maqan yihiin waa ka sheekeynayna darabtum adinkaa wax garaacay dad maqan miyaa laga hadlayaa mase dad joogaa lala hadlayaa dad joogaa lala hadlayo xaadiriina darabtum adinkaa garaacay darabtumaa labadiinna ayaa garaacay iyo darabaa labadooda ayaa garaacay isku mid miya saa kala duwan yihiin waana labaduba taniya soo maaha darabtumaa labadiinna ayaa garaacay waa lala khiaabaya waa laba lala hadlaayo darabaa labadoodii ayaa garaacay ma laba joogta mase waa laba maqan waa laba maqan wey waa laba maqan darabna iyo darabtunna waa dumarkii labaduba maxay ka hadlayaan laba jamaaco oo dumara darabtunna iyo darab iyo darabna maxay ku kala duwan yihiin darabtunna ywaxay maxay yihiin waa jamaaco dumara oo lala khitaabayo lala hadlaayo darabtunna dumarkiinan adinkaa garaacayo ayagoo jamaacaha lala khitaabaya darabna markii la yidhaahdana waa dumar maqan oo waxaa leeyahay dumarkii way garaaceen annisaau darabna naagihii waxbay garaaceen naagaha wax garaacaya kuwa jooga maaha waa kuwaan ka sheekeynaynoo maqan labaduba yay u sugnaadeen laakiin lijamaacati nisa wa kuwa xaadiraada iyo ka kuwa qaa'ibaada kuwa xaadiraadoo lala khitaabayo iyo kuwa qaa'ibaadahoo maqan markuu qofka asiga iska hadlayo takalumaa la yidhaaha mutakalim waa qof hadlaaya yuu ka hadlayaa can nafsihi buu ka hadlayaa wuxuu rabaa inuu yidhahdo anaa wax garaacay muxuu dhahayaa yaa darabtu ayuu leeyahay anaa wax garaacay waa xaa waa waa waa mutakalim markuu hal qof la khitaabayo aad rabti hal qof inaad tidhahdo adaa garaacay fulaanu maxaa leedahay waa hal qof oo raga waxaa leedaha darabta adigaa garaacay markaad rabtid hal qof oo maqan inaad tidhaahdo waxbuu garaacay maxaa leedahay daraba markaas faacilkii damiir mustatir uu noqonaa soo maa ay huwa waay damiirkaasa ilan qof maqan tusinaayo huwadaa waxay tusinaya qof maqan sidaasaa marka damaairtan macnahoodu u kala duwan yahay laakiin dhammaan faaciladoodii waxay iskugu jiraan kuwa faaciladooda ay la xiriiraan iyo kuwa faaciladii ay ka maqan yihiin meeqaa faaciladu ka maqan yihiin oo ay mustatir yihiin labo daraba darabat daraba darabat huwa iyo hiya ayaa lasoo kala qadaraya huwa iyo hiya huwa waa lirajul waa ninka maqan hiyana waa lilmar'a waa gabadhii maqnaydu inta kale faaciladooda waa la xiriiraan miimka darabtum miimka miyaa faacilka mase ta'da ta'da miimka waa maxay calaamatljamciyaa la yidhaha calaamad tusinaysa inay jamaaco yihiin waay waxaa lala hadlaya rag badan inay yihiin ayay calaamad tusineen sida darabtunna nuuntaasi ay u tusinayso in lala khitaabayo jamaaca dumara laakiin ta'du ay tahay faacil wixii ta ay ku jirto dhan ta'daa faacila waxay ta ay ku jirto dhan ta'daa faacila darabnaa ayada maxaa faacila faacilka awe waa naadaas waay naadu waa isla socotaa darabnaa naadaas waa faacilkii darabuu faacilka awe waawga darabaa alifta darabna nuunta idan intaasoo dhan waxyaabahaasoo dhan waa maxay waa addamaa'ir laakiin tacriifkii faacilka markaan ku noqonno ma soo gelayaan damaa'irtan tacriifkii faacilka ya ma soo gelayaan ragga qaar mayay dhaheen ma soo gelayaan tacriifkii faacilka horta muxuu ahaa huwa alsmu almarfuuc almadkuuru qablahu ficlu ku fiiri darabtu ta'da ku fiiri ta'da ism ma taha ism waaye maxaa yeelay ism waxaan ahaynba faacil ma noqon karaa waa ism marfuuc ma tahay ta'du waa marfuuc horteed ficilkeedii ma la sheegay idan maxaa maxaa diidaya tacriifkii maxaa u diiday inay soo gasho tacriifkii ma ku dhan tahay mase kuma jirto sheikh raxmatullaahi calayhi markuu faacilka noo tacriifiyey kadib wuxuuna yidhi faacilka laba u qaybsama idan faacilka waaba kuu soo qeexay asiga u qeybiyey kadib suuragal maaha inuu ka baxo marka ama daahir ha noqdo ama mudmar ha noqdee faacil oo dhan waa inuu tacriifkaas hoos yimaado huwa alismu almarfuucu almadkuuru qablahu ficluhu tacriifkaas ma laga weyn karo tacriifkaas ma laga weyn karo damiirkaasi ha noqdo mid muuqda ama ha noqdo mid qarsoon haddaad tidhahdi huwa qaama huwa qaama huwa faacil ma noqon karta damiirkaas ya sababtu waa maxay maxaa laga waayey almadkuuru qablahu ficluhu ma jirto almadkuuru qablahu ficluhu ma jirto ficilkiisa ka hor lama sheegin bal asaa la hormariyay damiirkaa la hor zaydun qaama oo kale waay idan huwa qaama maxaa soo qadari qaamadaas maxaa usoo qadari damiir kale usoo qadaraysa kan muu noqon karo faacil tacriifkii wuu soo hoosgalayaa tamaaman khulaasatu lqowl baabkan khulaasadiisu waxa waaye faacilku tacriifkiisa waxa waaye huwa alismu almarfuucu almadkuuru qablahu ficlu isim marfuuca oo hortiis la sheegay ficilkiisa waa tacriifkii laba qaybood oo u qaybsamaa daahir mudmar daahir waa maxay waa midkii macnihiisa ku tusiya asagoo wax calaamadiiyo wax qaraa-inoo la socdo aysan jirin mudmarku waa mid macnihiisa ku tusiya laakiin u baahan qaraa-in u baahan daahirka shiikhu waa noo tusaaleeyey raxmat ullah calayh mudmarkana waa noo tusaaleeyey mudmarka wuxuu noo sheegay inuu yahay labaiyo toban mudmarka wuxuu noo sheegay inuu yahay labaiyo toban daahirka laakiinna muusan dhihin waa labaiyo toban iyo waa toban iyo waa lix iyo midna nama dhihin laakiin muxuu yidhi naxwu qowlika markii dambena muxuu ku qatimay wamaa ashbaha dalik taas waxay daliil u tahay daahirka inaan la koobi karin waxay daliil u tahay daahirka inaan la koobi karin laakiin maxaa la koobayaa mudmarka waa la koobaya mudmarka waa labaiyo toban bug labaiyo tobankaasi laba waxay u sugnaatay lilmutakalim shan wa- shan waxay u sugnaatay lilgaa'ib shanna waxay u sugnaatay lilmukhaatab tobankuna saasay u qaybsan yihiin shan waxay u sugnaatay dad lala hadlayo dadkaas lala hadlayo waxay iskugu jiraan hal qof waxay iskugu jiraan rag iyo dumar yacni hal qof oo rag hal qof oo dumara waxay iskugu jiraan labo waxaa ku jira jamac intaba waa ka kooban yihiin shanta la leeyahay waa lilmukhaatab qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay qof keliya loola khitaabayo oo raga qof keligeedoo lala khitaabayo dumara een, jamaaco ragahoo lala khitaabayo jamaaco dumaroo lala khitaabayo laba dumaroo lala khitaabayo laba ragoo lala khitaabayo inta waa iskugu jiraan mukhaatabka qaa'ibkana maxay iskugu jiraan ayaguna intoo kale iskugu jiraan laakiin markii lasoo koobaayo ayaa waxaa la leeyahay laba waxaa iskale mutakalim oo qof iska had- hadlaya shanna waxay u sugnaatay mid laga een, dad lala khitaabayo shanna waxay u sugnaatay dad maqan oo laga warramayo meeqay noqonaya markaasi labaiyo tobanay noqonayaan laakiin qaybinta meeqay noqonaysa meeqo qaybood saddex qaybood ay noqonayaan ha markii qaybin la yidhaahdo saddex qaybood ayay u qaybsamayaan dhan kale markii laga fiiriyo qaybin labaadaa jirtay soo maaha qaybinta labaad maxay tahay damiirka muxuu u qaybsamayaa mid baarisahoo muuqda sida hadda damaa'irteenu u badan yihiin waayo darabtu darabnaa muu jeedaa mase uma jeedid faacilka ama damiirka baaris waa waxa arkay siduu muuqdo banaanka baaris waa daahir waa damiir daahir oo muuqdo iyo mid qarsoon oo lasoo qadarayo midka qarsoon waa aragna soo maa markii daraba la yidhaha maxaa leedahay huwa huwadaas waa mustatirka mustatirku waa huwa darabat maxaad soo qadaraysaa hiya mustatirka waa hiya waa damiirka mustatirka ah. jaanibka markii laga fiiriya laba u qaybsamaa marka labaiyo tobanka aan qaadanay dhan markii laga fiiriyana waa saddex qaybood dhan kale markii laga fiiriyana waa laba qaybood dhan markii laga fiiriyo waa saddex qayboodoo waa dhanka waxaa laga hadlayaa macnahooda iyo waxay ka hadlayaan laba u sugnaatay mutakalim iyo laba u sugnaatay eh, shan- shan u sugnaatay mukhaatab iyo laba eh, shan u sugnaatay qaa'ib saddexdaas qaybood waa dhan kale markii laga fiiriyana waxay u qaybsamaan baaris iyo mustatir intaas marka wuxuu sheikhu kusoo gebagabeeyey baabulfaacil faacil intaas kama baxo faacil sidiisaba intaa kama baxo inuu imaa inuu noqdo damiir ama inuu noqdo daahir damiir markuu noqdo imaa inuu noqdo baaris ama inuu noqdo mustatir faacil faacilku intaas ka bixi maayo maxaa naga dhiman waxaa naga dhiman tusaalooyin fara badan oo faacilka kamid tusaalooyinka wax badanaa ku caddaada tusaalooyinka wax badanaa ku caddaada qaama azaydaani markii la yidhaahdo azaydaani daahir miya mase waa mudmar ya waa daahir azaydaani waa daahir markii la yidhaha jaaa almuslimuuna almuslimuuna daahir miya mase waa mudmar waa daahir ah waa daahir markii la yidhaahdo almuslimuuna jaa-uu muslimiintu ayaa yimi jaa-uu ama kabadaab tusaale qur-aan wa jaa-uu abaahum cishaa'an yabkuun jaa-uu abaahum jaa-uu faacilka hadda musta damiir miya mase waa daahir jaa-uu damiir miya faacilka mase waa ism daahira waa damiir awa damiirkaasi waawga waa mabaarisa mase waa mustatir waa baaris waa muuqda soo ma jeed waawga ujeedaaba waad ku dhawaaqaysaa waa damiir muuqda yabkuuna jaa-uu abaahum cishaa'an yabkuuna aawa yabkuuna faacilkeeda waawdaas waay ma ism daahira mase waa damiir ya damiir waay yabkuuna waa damiir damiirkaas waa waawga ma baarisa mase waa mustatir waa baaris waa damiir muuqda idan daahir iyo mu- iyo mudmar iskuma eka shaqo iskuma leh daahirku waa magac caadiya waa ism caadiya ama ha noqdo jamcu tagsiir ama ha noqdo ism mufrada ama ha noqdo jamcu mu'anad saalim ama ha noqdo jamcu mudakar saalim ama tasniye ha noqdo ism daahira waaba ism magac caadiya oo muuqda waa mudmarka waa mid qarsoon naxwiyiinta qaarna waxay dhahaan waa kinaayo waay waa makni bimacnaa mid laga kinaayoonayo markaan adoo zayda ama muxameda aan anta ku idhaa maxaan ka kinaayoonayaa maxaan ku bedashay antadaan magacaagaan ku bedashay soo ma magacaagii muxamed aha inta iska daayay ayaa waxaan ku idhi anta anta magac miyaa mase magac uyaal waa magac uyaal waaye magac ma aha magacu waa muxamed antana waa magac uyaal magac uyaal maxaa loola jeedaa booskii magacay taallaa waa ha booskii magacay taalla laakiin magac ma aha marka labadu isku darsoomi maayaan mar labaduba maxay u hoggaansamayaan labaduba maxay hoos imaanayaan tacriifkii faacilka ha labaduba waa in laga helo tacriifka faacilka waxaa tacriiful faacil ka weyso dhihi maysid waa faacil hadduu damiir yahay iyo hadduu daahir yahaba faacil waa ay dhihi maysid sida deeta aan ku tusaalaynay huwa qaama iyo zaydun qaama huwa qaama iyo zaydun qaama waxay tusaale nooga yihiin ism daahira iyo mid mudmara soo maa labada mid kastoo ka mida faacil miya mid walbo labadooda ka mida faacil maaha zaydunna faacil maahan huwana faacil maaha maxaa noo diiday ya huwa qaama iyo zaydun qaama maxaa faacilnimada u diiday labadooda almadkuur qablahu ficluhi ayaa laga waayay idan mar walba tacriifkay labaduba soo hoosgalayaan tacriifkaasaa raacaysaan ayadaa qaacide ah wixii faacila marka hore kusoo geli markaad ogaato inuu faacil yahay kadib maxaa lagaa rabaa inuu faacil yahaan xaqiijinay tacriifkii faacilkaan ka helnay tilaabada ku xigta waa maxay waa inaan fiirino madaahira mase waa mudmar wuxuu noo noqday mudmar tilaabada ku xigta waa maxay oo mudmarka kusii xigta mabaarisa mase waa mustatir mudmar muuqda miya mase waa mid qarsoon damiir qarsoon miya mase waa damiir muuqda hadduu noqdo baaris ama uu noqdo mustatir hadda markaas meelaan ku dhammaanay faacilka wuxuu noqday damiir damiirkan wuxuu kasii noqday baaris ama mustatir waa u abtirisa markaa marka hore laakiin maxaa xaqiijinaysa oad kasoo bilaabaysaa inaad xaqiijiso inuu faacil yahay kow horta faacil ma yahay markaad xaqiiqsato qaybihii faacilka u qaybi faacilku laba u qaybsami jiray qaybtuu ka tirsan yahay waa inaad tirahdo qaybtaasu ka tirsan yahay ama waa damiir ama waa maaragtay waa baaris ama waa mustatir hadduu daahir noqdana daahirka shiiqa ma qaybiye raxmatullahi caleyh daahir qayba ma leh asiga qaybihiis waxaa waaye un ama ism mufrada jamcu tagsiir jamcu muanad saalim qaybahaas o dhan aa soo gelayo tusaalena laguma koobin calaa kullin qaacidada baabkan waa tacriifka qaacidada baabka waa tacriifka kadib ayaad waxaa kala saaraysaa ma daahir iyo mudmar iyo mudmarka qaybihiisa kasii aan kasii baxsan intaas insha allahu tacaala waxaan rajeynaa in la fahmay intii aan la fahminna ee hadda dhimanna waxaa la rabaa inaad idinka issoo fahamsiisaan culammadu waxay dhahaan alcilmu bayna talaamiid waxaa laga yaabaa qofka mudariska soo uga fahmi waayey asoo ka fahmi asoo ka fahmi waayey inuu ka fahmo qofka ardayga markii la muraajaceeyo oo laysla jeexjeexo oo si fiican loo rogrogo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin